halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaaggaaban iyo barta internetka ee v o a somaly com
aruur wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaa koob iyo soddonka bisha janawari sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo cabdulcasiis xuseen cusmaan
qodobadaan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump oo shacabka maraykanka u jeediyey khudbaddiisii ugu horreysay ee sannadlaha ahayd tan iyo markii xilka uu qabtay isagoo sheegay in wakhtigan uu yahay kii maraykanka cusub oo aanay jirin xilli ka fiican hadda oo lagu noolaan lahaa riyada maraykanka
guud ahaana khudbadda madaxweynaha maraykanka donald trump ayaan barnaamijkeenna saaka iyo caalam ku soo qaadanaynaa marka horese warkii caalamka khudbaddii sannadlaha ahayd ee madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka jeedinayey ayaa daqiiqada ka hor hadda dhammaatay madaxweynuhu waxa uu khudbaddiisa culayska ku saaray dhinacyada dhaqaalaha oo uu sheegay muddadii sannadka ahayd uu joogay inuu abuuray malaayiin shaqo ah isla markaasna ay hoos u dhacday shaqola'aantii haystay dadka maraykanka madaxweyne wuxuu si gaara u tilmaamay in bulshooyinka madow ee afrika ka soo horjeeda iyo bulshada hisbaaniga ee latiin america ka timid ay iyagu dhinaca shaqola'aanta meeshii ugu hooseysa joogaan madaxweynaha ayaa sheegay in shirkadaha loo sameeyey cashuur dhimistu ay bilaabeen inay shaqaalaysiiyaan dad horay shaqalaan u ahaa taasina ay keentay in dhaqaalihii maraykanka uu kobco
maamulka donald trump ayaa iyagu difaacay go-aankii aanay si dhaqso ah markiiba ugu soo rogin cunaqabatayn la saaro dalka ruushka cunaqabatayntaasi oo aqalka koongareesku ay ku soo rogeen dalkaasi ruushka wasaaradda lacagta ee dalkan maraykanka ayaa warbixin ay soo saartay maalintii isniintii ku sheegtay in inkastoo ay sharciga raacayso oo koongareesku siduu amray bishii august ee sanadkii hore markii ay caddaatay in ruushku la ogaaday inay farageliyeen doorashadii maraykanka ka dhacday labadii kun iyo lix iyo tobankii warbixintaasi ayaa lagu sheegay in dhaqaalo iyo xiriir dhinaca siyaasadda oo boqol iyo koob iyo afar iyo toban xubnood oo ruusha oo siyaasiyiina iyo weliba lixdan iyo sagaal kale kuwaasi oo loo malaynayo in ay ka hoshaqaynayeen maamulka putin ee dalka ruushka laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad nagala socotaan subax wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan aan ku bilownay madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa xalay shacabka maraykanka u jeediyey khudbaddiisii ugu horreysay ee sannadla ahayd tan iyo markii la doortay ee khudbadaasi uu ka horjeediyey fadhi ay u dhammaayeen xubnaha labada aqal ee koongareeska maraykanka madaxweyne donald trump ayaa sheegay in siyaasadaha maamulkiisu ku tallaabsaday sanadkii la dhaafay ay sababeen in xaaladda dhaqaale ee maraykanku uu sii kobco oo meel wanaagsanna uu gaaro haddaba waxaa warbixintan gaara inooga diyaariyey khudbadda madaxweyne donald trump waryaheenna maxamed cabdi xasan oo stuudiyaha igu heliya mahadsanid cabdulcasiis madaxweyne trump ayaa qodobada ugu waaweynee culayska saaray waxaa ka mid ahaa dhinaca shaqa abuurka isagoo sheegay in muddadii gaabnayd ee uu xafiiska joogay uu shaqa abuur badan sameeyey ilaa doorashadii waxaan abuurnay laba milyan iyo afar boqoloo kun oo shaqooyin cusuba kuwaasoo ay ku jiraan laba boqol oo kun oo dhinaca warshadaha ah sannado badan oo gunooyinku ay fadhid ahaayeen waxaan hadda ugu dambayntii arkaynaa mushaharkii oo kor u kacay madaxweynaha ayaa dhinaca kala sheegay inay hoos u dhaceen tirada dadkii codsanayay lacagaha la siiyo dadka shaqo la-aanta ah
And just as I promised the American people from this podium 11 months ago, we enacted the biggest tax cuts and reforms in American history.
madaxweynuhu wuxuu yidhi dadka dalbanaya lacagaha shaqala-aanta ah lagu caawiyo meeshii ugu hooseysay ayay gaadhay muddo afartan iyo shan sano ah heerka shaqala-aanta ee bulshada afrikada ka soo jeeda meeshii ugu hooseeyay weligeed gaadhtay bulshada hisbaanigana iyadana meeshii ugu hooseysay taariikhda ayay shaqala-aantu joogtaa shaqala-aantan yaraatay ayaa madaxweynuhu uu sabab uga dhigay hanaanka wax kabeddelka cashuuraha ee uu isagu la yimid
Since we passed tax cuts, roughly 3 million workers have already gotten tax cut bonuses, many of them thousands and thousands of dollars.
ilaa markii meel aan meel mariyey cashuur dhimista ku dhowaad saddex milyan oo shaqaale ah ayaa helay lacagihii cashuur dhimista kuwaasoo badankoodu gaadhaya kumanaan doolar oo qofkiiba uu helayo shirkadda apple waxay shaacisay qorshe ay ku maalgelinaysa lacag dhan saddex boqol iyo konton bilyan oo doolar maraykanka gudihiisa isla markaasna ay ku shaqaalaysiinaysa labaatan kun oo qof sidii dadka maraykanka aan goobtan uga ballan qaaday koob iyo toban bilood ka hor waxaan melmariyey cashuur dhimistii iyo cashuur habayntii ugu weynay taariikhda maraykanka cashuur dhaafkeenna aadka u weyni waxa uu culayska si weyn uga qaadayaa dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe iyo ganacsiyada yaryar madaxweyne trump ayaa sheegay in dhaqaalaha koobcay uu dhisayo niyadda iyo rajada dadka maraykanka ah This, in fact, is our new American moment. There has never been a better time to start living the American dream. So, to every citizen watching at home, kani waa xilligeennii maraykanka cusub ma jirin xilli ka fiican oo hadda lagu noolaan lahaa riyada maraykanka marka muwaadin kasta oo guriga naga daawanaya meeshaad doonto joog meeshaad doonto ka imow waa xilligaagii haddii aad si adag u shaqayso haddii aad naftaada rumayso haddii aad ameerika rumayso waxaad doonto ayaad ku taami kartaa waxaad doonto ayaad noqon kartaa innaga oo midaysanna waxaan noqon doonaa kuwa guul gaadha kulligeen caawa waxaan doonayaa inaan ha- ka hadlo nooca mustaqbal aan doonayno iyo nooca dal ee aan noqonayno dhammaanteen innagoo isku duuban oo hal koox ah hal dad ah oo hal qoys oo maraykana ayaan gaadhi karnaa
Americans love their country, and they deserve a government that shows them the same love and loyalty in return. For the last year, we have sought to maraykanku waa dad jecel dalkooda waxaan xaq- waxayna xaq u leeyihiin dowlad tustaa isla jacaylka iyo daacadnimada ay muujiyeen sannadkii horena waxaan baadi goobnay sidii loo soo celin lahaa dabarka dhinaca is-aaminka ah ee u dhexeeya muwaadiniinteenna iyo dowladooda madaxweyne trump ayaa dhinaca kale ka hadlay in adduunyada uu la geli doono ganacsi ku dhisan wax isweydaarsi
America has also finally turned the page on decades of unfair trade deals that sacrificed our prosperity and shipped away our companies.
ameerika waxay ugu dambayntii rogtay boggii tobannaan sano oo ganacsi aan cadaalad ahayn kaasoo nafta u huray hodannimadeennii islamarkaasna inaga dhoofiyey shirkadaheennii shaqooyinkeennii iyo hodanimadeennii hodannimada waddankeenna casrigii aan dhaqaale ahaan isdhiibi lahayn wuu dhammaaday laga bilaabo hadda waxaan filaynaa in xiriirada dhaqaale ay noqdaan kuwa cadaalad ku dhisan iyo kuwa wax isdhaafsi ku salaysan isagoo dhinaca horumarinta kaabayaasha ku noqday ayuu koongareeska ka codsaday inay arrimahaasi kala shaqeeyaan
Tonight, I'm calling on Congress to produce a bill that generates at least $1.5 trillion for the new infrastructure investment that our country.
caawa waxaan koongareeska ugu yeedhayaa inay s- inaan soo saarno sharci keenaya maalgasha dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ku baxayso oo ay ku baxayso ugu yaraan hal trilyan iyo bar dollar ameerika waa ummad wax dhista dhismaha empire state waxa uu ku dhismay muddo sannada miyayna dulinimo ahayn in hadda ay toban sano qaadato in oggolaansho loo helo sidii waddo yar loo dhisi lahaa waxaan labada xisbi weydiisanayaa inay isku yimaadaan oo na siiyaan kaabayaal dhaqaale oo ammaan ah deg deg ah lagu tiirsanaan karo islamarkaasna casri ah kaabayaashaas oo dhaqaalaheennu u baahan yahay dalkeennuna uu u qalmo dhinaca socdaalka ayaa sidoo kale madaxweyne trump uu ka hadlay isagoo xusay afar tiir oo lagu hagaajin karo tiirka koowaad ayuu sheegay inuu noqonayo in jinsiyad la siiyo hal dhibic sideed milyan oo dollar oo caruur ahaa oo waddankan la keenay waalidkood uu keenay iyagoo daayaryar ka labaad ayuu ku sheegay inuu yahay derbi laga dhisayo xuduudda koonfureed ee dalka tiirka saddexaad ayuu ku sheegay in la joojiyey fiisaha bakhtiyaan nasiibka ah ee dv-ga loo yaqaano dadkana lagu soo xulo xirfadooda tiirka afraad ayuu sheegay in laysku keeno dadka qaraabada dhow ah sida xaasaska iyo carruurta yaryar oo loo keeno dadkoodii oo maraykanka jooga madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dagaalka lagula jiro kooxdii isis waxaana uu yidhi sanadkii hore waxaan ballan qaaday inaan la shaqayn doono xulufadeenna si aan dunida uga tirtirno isis sanad kadib waxaan ku faanayaa in xulufadeenna aan u sheegi karo in isis laga xoreeyey boqolkiiba boqol dhulkii ay ka haysteen dalalka ciraaq iyo suuriya hase yeeshee ay shaqo badani weli harsan tahay waxau yihi waxaan sii wadaynaa la dagaalanka isis ilaa aan ka jebinno dhinaca kale waxauu ka hadlay xabsiga guantanamo bay ee dalka cuba waxaana uu yidhi waxaan xajinaynaa ballantii aan galay waxaan saxay wareegtaan xoghey iyo jim mats ugu sheegayo inuu dib u eego siyaasadaha xabsiyada militari ee maraykanka xabsiga guantanamo bayna uu sii furnaado ugu dambayntii waxa uu ka hadlay dalka kuuriyada waqooyi waxaana uu yidhi dabasocodka mas-uuliyad darada ay ku dheehan tahay ee kuuriyada waqooyi ee gantaalada nukliyeerku waxay soo gaari karayaan dalkeenna waxaan wadnaa ololaan cadaadiska ugu badan ku saarayna dalkaasi si aan uga horjoogsanno inuu arrintaasi ku guulaysto aad baad u mahadsan tahay wariyaheenna maxamed cabdi xasan ayuu ahaa oo inoo soo koobayey khudbadda madaxweyne donald trump uu goordhoweyd u jeediyey shacabka dalkan maraykanka isagoo ka jeediyey fadhi loo dhan yahay oo ay goobjoog ka ahaayeen xubnaha labada aqal ee koongareeska maraykanka waana khudbadiisii ugu horeysay ee uu shacabka maraykanka u jeediyo haddaba falanqeyn ku saabsan khudbaddan iyo sida loo arkay iyo guud ahaan bal sida ay dadka maraykanku u fasiran karaan waxa ay la falanqeynaya oo khadka taleefonka si toosan haatan ugu jira cabdikafaar wardheere oo ku sugan gobolka virginia oo falanqeeya arrimaha maraykanka iyo faysal dari oo isna ah xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo isaguna ku sugan gobolka minnesota labadiinuba kusoo dhawaada v o a wakhtigiina aad baan idinka mahad celinaya haddii aan cabdikafaar ku hormaro cabdikafaar bal maxaad ku macnayn lahayd khudbadda madaxweyne donald trump
runtii marka horta lasoo koobo waxaad moodaa dadka isaga dhankiisa jira oo xisbiga jamhuuriga iyo dadka taageerayaashiisa inay odranayaan waa wax maaragtay wax wanaagsan buu sameeyey oo sheekada uu soo jeediyey oo dhan wanaag bay ku dheehan tahay qolada dimuqraadiguna ay leeyihiin wax cusub ma sheegin oo waxba ma soo kordhin marka sida guud horta taas baad moodaa masawir noocaasa run ahaantiina wax hadda lala yaabo oo ama aan laga filayn ama sanadkan shaqooyinkii uu qabanay waxaan ahayn oo uu soo kordhiyey ma jirin oo initiative ama wax laleeyahay hadda arrin maraykanka ka yaabsato oo aan laga warqabin buu soo jeediyey ma jirin waxaad moodaa inay u badnayd arrimihiisu un halkii sano inuu ka ku faanayo waxyaabo badan oo uu qabtay oo run ahaantiina waxqabadkaas badanaa madaxweynuhu markuu cusub yahay sanadka koowaad wax kastoo qabsooma waxay ku salaysan yihiin madaxweynihii ka horreeyey iyo afartii sano oo ka horreeyey wax muddo lasoo dhisayey weeye ama ha noqoto arrimaha dibadda ama arrimaha gudaha ama dhaqaalaha ama waxyaabaha noocaasa marka waxaad moodaa inay guud ahaan uusan wax cusub aanu soo kordhin bay aniga iila muuqataa waa tahay waad mahadsantahay cabdikafaar faysal darri baan soo gelinaya oo isna ku sugan minnesota faysal waxaad ka mid tahay xubnaha jamhuuriga siday kula muuqataa khudbadda madaxweyne donald trump badanaa markuu khudbadaynayo meelaha qaarkood markuu khudbadaynayo waxaa looga bartay inaanu raacin khudbadaha qoraalkaee loo soo diyaariyo laakiin iminka waxa u muuqatay inuu ahaa nin foxlo oo diiradda saaraya khudbadiisa qoraalkii oo iska ilaalinaya hadallo dilqaafa inay ka dhacaan marka adiga guud ahaan si guud maxaad ku macnayn kartaa khudbadiisi
aad baad u mahadsan tahay waxa aan odhan karaa caawa madaxweynaha trump waxa uu u muuqday nin qaab madaxweyne u hadlayay sida aad hore u sheegtayna loogama baran madaxweynaha trump inuu u hadlo sidii shaksi madaxweyneha oo kalea oo ka hadla arrimo siyaasadeed oo qoto dheer laakiin caawa wuxuu u muuqday nin aada u soo jiidasho badan samaynayay waxaana uu ka dhabeeyey arrimihii ay aqalka cadi ay maalmahan oo dhan ay wadeen ee ahayd khudbadiisu waxay noqon doontaa khudbad ay midnima ka muuqato waxay noqon doontaa khudbad hididiilo cusub gelisa dalka maraykanka waxay noqon doontaa khudbad lagu soo bandhigo waxyaabihii uu qabtay madaxweynaha iyo maamulkiisu xilligii ay sanadka ay hayeen waxaanaad arki kartaa waxyaabihii uu taabtay inkastoo madaxweynahani ay saxaafadda iyo xisbiga dimuqraadigu ay aada ugu kacsan yihiin haddana waxaad moodeysay in waxyaabaha uu diiradda saaray ay maanta ku wajahnayd in uu abbaaro dadka aan ahayn xisbiga dimuqraadiga ah ee uu abbaaro dadka loo yaqaano independenceka ama dhexda ku jira aan ahayn xisbiga jamhuuriga ah ahaynna in xisbiga dimuqraadiga ah marka waxaad moodaa waxyaabihii uu caawa ka hadlay in badan oo ka mid a inaysan ahayn waxyaabo dhalin kara in laga hor yimaado hadday noqoto xagga dhaqaalaha hadday noqoto xagga arrimaha dibadda hadday noqoto xagga dibudhiska hadday noqoto arrimaha canshuuraha uu ka hadlay waxaad moodaa inay ahaayeen arrimo ididiilo gelin kara shacabka maraykanka ee aan ahayn xisbiga dimuqraadiga oo ayagu mar walba aan ogolaan doonin wax kasta oo ula yimaado madaxweynaha trump waa tahay madaxweynuhu wuxuu sheegay in tan iyo markii la doortay ku dhowaad laba milyuun iyo badh shaqo cusuba inuu abuuray weliba wuxuu sheegay in marka la eego qowmiyadaha waddankan degan dadka african americanka la yidhaahdo ee midowda afrikaanka ka yimid iyo dadkan hisbaaniga la yidhaahdo si gaaruu sheegay in heerkooda shaqola-aantu uu aad markaasi u yaraaday oo shan iyo afartan sannadood marka loo eego aada u yaraa maxay kula tahay cabdi khafaar anoo su-aashan weydiinaya inuu si gaara u bartilmaameedsado oo u carabaabo labadan qowmiyadood
waa ka muuqatay run ahaantii inuu marka hore uu isku dayayey inuu waddanka mideeyo oo dadka isu soo jiido oo maaragtay nin dhexdhexaada iska dhigo waa ka muuqatay laakiin sidaan hadaaye u sheegay waxa weeye inta badan waxaad moodaa waxyaabahan hadda uu sheeganayo o dhan run ahaantii waxa weeye waxyaabihii sanadihii ka horreeyey soo socday weeye shaqadan abuurmaysa iyo dadkan ad arkaysid oo ama madowga ha ahaadaan ama hispaniga ha ahaadaan waxa weeye waxyaabahaas oo dhami waa policieski ama siyaasadihii hore weeye weli waxyaabaha uu isagu hadda ku doodayo sida taxka ama canshuurta uu jaray ama kambaniyada uu leeyahay waa soo laabanayaan weli hadda dheeftoodii lama dareemin waa shuruuc hadda la gudbiyey iyo regulations ama maaragtay sharciyo uu hadda bedelay iyo waxyaabo saas weye marka waxaad moodaa waxqabadkiisii oo dhan sanadka run ahaantii xooggeedii inaan la gaarin marka tax kadkoo kale ama canshuurta uu jaray iyo waxaasoo dhan waxaa la arki doonaa sanad dambe iyo wixii ka dambeeya marka umalayn mayo maaragtay inay jirto wax gaaro hadda uu isagu usoo kordhiyey qowmiyadahaas waa tahay kasakow waxqabadkaasi maamulkiisa muddada sanadka ah waxaa jira dhowr arrimood uu labada aqal ka codsaday tan ugu muhiimsan waa sidii dib loogu dhisi lahaa kaabayaashii dhaqaalaha waddankan maraykanka hadday noqon lahayd wadooyinkii buundooyinkii kaabadihii dhammaantood wuxuuna codsaday lacag gaaraysa hal iyo badh trilyan lacagah in congaresska uu ka codsaday si arrimahaasi loogu fuliyo marka haddii aan faysal weydiiyo ma kula tahay labada aqol oon ogna iyagu qudhoodu in siyaasad ahaan dee jamhuuri iyo dimuqraadi in uu ka helayo codsigaasi ku saabsan dib u dhiska kaabayaashii waddanka
in run ahaantii waxaan aaminsanahay in in ay arrintaasi ay adkaanayso laakiin ay dhici karto inuu ku guulaysto waayo waxaad garan kartaa xisbigan uu ka tirsan yahay madaxweynuhu ee jamhuuriga laf ahaantooda ayaa qaarkood aysan taageersanayn lacaga xaddhaafa in la bixiyo oo ayagu mar walba waxay ku dadaalaan inay dowladda lacagtu ay qarash garayso ay koobnaato laakiin arrintan kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka wadooyinka in tareenno la dhiso waxaad moodaa in labada xisbi ay fikir ahaan aaminsan yihiin laakiin ay mar walba ka horraysiinayaan waxyaabo kale oo ay qaarkood aaminsan yihiin inay ka muhiimsan tahay isaguna waxyaabaha uu ku doodayo ee uu ku soo galay loolantankii tartanka ayaa ahaa inuu shaqooyinkii maraykanka dib usoo celiyo in warshadihii dib usoo noqdaan in kaabayaasha maraykanka la dhiso si shaqo looga helo marka waxaa dhici karta in ay meel dhexdhexe isugu yimaadaan oo ay uu ku guulaysto arrintaa waa tahay cabdikafaar adigana dhinacaaga haddaan ku weydiiyo arrinta dadku si weyn indhaha ugu hayeen waxay ahayd dhinaca isbeddelka lagu samaynayo dhinaca socdaalka aqalka cad toddobaadkan waxay soo bandhigeen afar qodob oo ay usoo bandhigeen xubnaha congaresska ooy leeyihiin afartanan anagu diyaar nahay maxay maxaa kaaga baxay madaxweyne trump markaad eegto barnaamijkan uu ku doonayo isbeddelka dhinaca arrimaha socdaalka
runtii waxaad moodaa arrintaas afarta qodob inuu usoo bandhigay gorgortan oo uu rabo inuu kula xisaabtamo raggii ay isku hayeen arrinta socdaalka qodobka koowaad oo ah hal dhibic sideed maaragtay milyan oo qof inuu siinayo masalan sharciga muddo laba iyo toban sano gudahooda inay sharciga lagu siinayo oo kale way soo dhaweynayaan laakiin waxaad moodaa gadaal inuu uga xiray waxaan rabaa borderka ama derbigii in la ii dhiso oo inkastoo uusan amountiga sheegin waxaa la yidhi wuxuu codsan doonaa lacag shan iyo labaatan bilyan ku dhow iyo wax lamid a marka halkaas waxaad moodaa inay iskaga hor imaan doonaan oo caqabada ka imaan doonto xisbigiisa iyo kan kale oo kasoo horjeeda labadaba arrintan kale oo visa lotariga ama bahalkan lotarigan oo viisaha lagu soo gelayo baktiya nasiibka ah taas waxaad moodaa in iyadana caqabado badan uu kala kulmi doono sababta oo sida uu udhigayo ma aha midda u dambaysa oo uu leeyahay chain migrationka ama waxaan dadkan isa soo xambaaraya wuxuu ku koobay halka qoyska faamiliga keliya laakiin qaraabada kale lama keeni karo waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa inuu caqabado waaweyn uu kala kulmi doono gaar ahaan xisbiga dimuquraadiga ah waa tahay khudbadiisa arrimaha ku cusbaa waxaa ka mid a in uu ogolaanayo inuu sii furnaado xabsigan guantanamo bay ee cuuba ku yaala taasi oo madaxweynihii ka horreeyey barack obama uu bilowgiiba ballan qaaday inuu xidri doono inkastoonu ku guuleysan laakiin hadda trump wuxuu sheegay in uu amar madaxweyne amray in uu sii furnaado haddii cabdi aan weydiiye faysal darri maxay ta ahmiyadda xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne trumpa xisbigan ay u leedahay xabsiga gitmo guantanamo bay
runtii arrintaasi waa arrin siyaasadaysan waxaana xisbiga jamhuurigu ay mar walba ku doodaan inay iyagu yihiin kuwo aada ugu dhundaloolo ama uga dhow xisbiga dimuqraadiga markay noqoto xagga sugidda amniga dalkan maraykanka iyo la dagaalanka argagixisada marka waxay ka mid tahay qorsho ballaaran oo uu doonayo inuu shacabka maraykanka ku tuso inuu isagu yahay hogaamiyaha saxda ah ee la dagaalami kara argagixisada ama ha noqdo arrimo badan oo kale uu ka dhawaajiyo aan ku saabsanayn xidniinka in in meesha gitmo loo yaqaano waxaa kamid ahaa arrimihii oo hadda uu ka hadlayay ee ahayd israael marka uu yidhi in waxaan u aqoonsanaya jerusalem in caasimad laga dhigo waxyaabaha ku daba xidhay waxaa kamid ahaa wadamadii u n ka ka hor yimi maraykanka in uu caawimada la siiyo xataa ku xidi doono keliya inay yihiin wadamo maraykanka saaxiiba la-ah marka waxay tani kamid tahay qorshe aada u ballaaran oo siyaasadiisa arrimaha dibadda ah iyo iyo amniga isku xidhaysa inuu xabsigaasi sii furnaado waa tahay si kooban marka labada su-aalood oo igu dambeeya haddaad iiga jawaabtaan cabdikafaar haddaan ku hormaro dalkan maraykanka waxaa ka taagan buuq badan iyo dee arrin badan oo hadhaysay aqalka cad waana arrinta ku saabsan ruushka iyo baaritaanka lagu hayo inay ku lug lahaayeen doorashadii maraykanka madaxweynahana baaritaan iyo tiimkiisa iyo aqalka cad iyo ololihiisiba way ku socdaa marna ma soo hadal qaadin maxay tahay ujeedadaasi maxaanaad ku macnayn kartaa
arrintaas runtii waxay ahayd hadaayana waad ka dhawaajisay inuu ku ekaado scriptiga ama wixii loo qoray oo uu ka akriyahayey teleprompterka uu ka akriyayey inuu isku koobo waxay ahayd waxa keliya oo hadda la odhan karo waa uu ku guulaystay khudbadiisa caaweyto kama uu bixin laakiin sida hadda headlineska ama wararka hadda soo baxaya waxaad moodaa inay taasi aada ula wareegi doonto sheekada sababtoo ah memorandumkan iyo waxyaabahan hadda lasoo qofayo oo qarsoodiga ahaa waxay keeni doonaan in idaacadaha iyo ay qaataan oo aada uga sheekeeyaan laakiin taas runtii waxaa la odhan karaa waa meesha keliya uu khudbada caawo uu kaga baxsaday inaanu ka bixin wixii loo soo qoray faysal ha derri hadalka dhinacaaga u dambeeya maxaad ku macnayn karta adigu sababta madaxweyne trump aanu khudbadiisii marna usoo hadal qaadin baadhista isaga ku socota ee ku aadan ruushka
in arrintaasi waa arrin la saadaalinayo inuusan soo hadal qaadaynin waayo maalmahan oo dhan waxay aqalka cadi ka hadlayeen inay khudbadiisani noqon doonto mid midnimo ah mid rajo gelisa shacabka maraykanka mid haybadda iyo midnimada iyo quruxda dalka maraykanka kor usoo qaada marka keliya uu soo hadal qaaday ruushka iyo jinaha waxay ahayd markii uu dhaqaalaha ka hadlayay marka in waxaad garan kartaa khudbadii loo qoray ee ahayd inay noqoto khudbad yididiilo dhaqaale gelisa oo shacabka maraykanka midaysa ayuusan diyaar u ahayn in waxyaabaha qaybin kara shacabka maraykanka uu kusoo daro marka wuxuu ku eekaa khudbadii loo soo qoray oo ma uusan rabin sida iila muuqatay inuu ka baxo qoraalkaas
waa tahay ugu dambeyn cabdikafaar si kooban labaatan second haddaan ku siiyo khudbadda madaxweyne trump uu usoo gudbiyey shacabka oo ahay tii ugu horreysay ma la odhan karaa dadka maraykanka ee siyaasadda iminka ku kala qaybsan way midayn kartaa
ma qiyaasayo waxaad moodaa inuu ku ekaaday intiisii Waa tahay.
dadka uu la hadlayeyna waxaad moodaa inay ahaayeen dadkii markaa isaga u dhuun daloolay maaha wax haba yaraatee dadka kaleo aan isleeyahay ama dhexdhexaadka ama isaga kasoo horjeeda wax ay ku farxaan oo gaara oo ay ka maqleen ma garan karo aad baad u mahadsantihiin kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar wardheere oo ku sugan gobolka virginia islamarkaana falanqeeya arrimaha maraykanka iyo faysal darri oo isna xubinka ah xisbiga jamhuuriga isaguna ku sugan gobolka minnesota oo ila falanqeynayay khudbadda madaxweyne donald trump uu dhowaan u jeediyey shacabka maraykanka Een, dhinaca kale ee khudbadda madaxweyne trump uu jeediyey waxaa daawanayey oo dadka si weyn ula socday ka mid ahaa soomaalida degan gobolka minnesota waryaheena maxamuud mascade ayaa haatan ku sugan goob ay soomaalidu ku daawanaysay khudbadaasi Een, maxamuud mascade wakhtiguna aad buu igu yariyey haddaad soo koobto maxay tahay aragtida soomaalida daawanaysa khudbadda ay ka bixiyeen een, madaxweynaha eh, khudbadiisi
aad baad umahadsan tahay cabdicasiis Eh, inta badan dadka halkan iskugu yimid ee daawanayay uma arkin madaxweynuhu wax iyaga quseeya ama gaar u daneynayo oo badan inuu ka hadlay waxay uun soo qaadeen in madaxweynuhu eh, sida uu uga waramay arrinta sodcaalka ama wadankan maraykanka dadka soo gala tug siday ku yimaadeen oo isku xiray eh, dadka qaxootinimada dalkan ku yimaaday iyo derbiga ee uu doonayo in la dhiso si dadka ka imaanay mexica aanay usoo gelin oo ay u arkayeen dadku ay leeyihiin ee wuxuu ogolaaday oo keli ah madaxweynuhu inay dalka maraykanka yimaadaan dadka isdhalay iyo dadka xaasaska ah laakiin qaxootinimadii dad fara badan oo halkan ay ku yimaadeen sidau uga hadlay dadku ma aanay jeclaysan sidoo kale waxa ay soo hadal qaadeen ee, hadalkii madaxweynaha ee ku saabsanaa ee, caasimada jerusalem uu soo raray oo maadaama soomaalidu ay dad muslimiina yihiin ay u arkeen goodiska uu u goodinayay wadamadii ee qaramada midoobay ee go-aanka ku gaaray arrintii ee maraykanka kasoo horjeestay ee uu ka codsaday koongareeska in aanay dhaqaalaha ay maraykanku siiyaan wadamadaas aan la siisayn maadaama ay u arkayo inay dad cadow ku yihiin maraykanka ee arrintaana dadku waxay u arkayeen madaxweynuhu ee in ay tahay ee waxaan wanaagsanayn sida uu uga hadlay laakiin guud ahaan dadku waxay leeyihiin khudbadda madaxweynuhu wax cusub oo badan sooma kordhin waxa uuna u ekaa nin weli ee ku jira ee xilligii ee ololihiisa oo kale uma muuqan madaxweyne ee waddanka sanad soo xukumaya islamarkaasina doonaya inuu dhinacyada kasoo horjeeda soo jiito marka Waa aragtida tahay.
dadweynaha halkan jooga sidaas bay u muuqatay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda minneapolis maxamuud mascade oo nala socodsiinayey sida qaar ka tirsan soomaalidu ay u arkeen khudbadda madaxweyne donald trump uu goor dhoweyd u jeediyey shacabka maraykanka khudbaddaasi oo ahay tii ugu horreysay ee sannadlaha ee uu dadka maraykanka u jeediyo tan iyo markii uu xilka qabtay sannadkii hore guud ahaan dabcan idaacaddeenii intaasi ayay ku eg tahay arrimaha soomaaliya haddii aan eegno qodobka ugu muhiimsanaa wararka haddaan idinla socodsiiyo waxaa ka mid ah magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa ka taagan een, xiisad ka dhalatay xadhigga xildhibaan ka tirsan maamulkaasi oo lagu magacaabo axmed xasan cabdi oo inta xasaanaddii laga qaaday kadibna shalay xabsiga loo taxabay maamulka eh, jubbaland ee madaxweyne madoobe ayaa xildhibaankan ku eedeynaya inuu dembi galay inkastoo uu xildhibaankaasi beeniyey waa wararkaasna warkaasna waa qodobada dhinaca soomaaliya wararkii ugu waaweyn idaacaddeenii subaxnimona intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa anigo cabdilcasiisa maxamed cabdi iyo abshir ma aan idhaahde bashiir abikar oo dhinaca farsamada noo joogay dhammaan bahda v o a waxay idin leeyihiin sidaas iyo subax wanaagsan
وحبوب